subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subaxnimo khamiisa oo bisha oktoobar ee sanadka labada kun iyo labaatanka ay tahay koow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada idaacaddeena subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha soomaaliya ee haatan horyaalla baarlamaanka soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan cilmi baaris ku saabsan xakamaynta xanuunka covid nnteenk oo lagu qabtay magaalada muqdisho
sharciyeedkan ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibheshiinta wuxuu ku saabsan yahay hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed waxaa og tahay in dalkan uu ku jiro soddon sano oo burbur ah kaabayaashii dhaqaale intooda badan ay burbureen oo ay ugu muhiimsan tahay shaqadii ay qaban jirtay dowladda hoose qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed
ninka hogaaminaya dadaalada nabadeed ee dalka afghanistan ayaa sheegay in iiraan aysan imaanin xafladda furitaanka wadaxaajoodka u dhexeeya taalibaan iyo sidoo kaleeta afghanistan sababa la xiriira qallaasaha u dhexeeya dalkaasiyo dalka maraykanka awgeed iiraan waa la casuumay mararka qaarkoodna xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan ee xun aawadeed carqalad ayuu ku noqday inay ka qayb galaan wadaxaajoodyada waxa uuna sheegay shirarkii ugu dambeeyey inaysan iiraan ka qaybgelin cabdulla cabdulla oo ah madaxa golaha sare ee wadaxaajoodka ayaa v o a da u sheegay isagoo ku sugan islaamabad in shirkii saddexda beri ee bakistan uu soo idlaaday islamarkaasina aysan iiraan imaanin marka laga soo tago hadalka cabdullah ayaa iiraan waxa ay taageertay hanaanka nabadeed waxaana sidoo kaleeta ay xaqiijisay iiraan inay haysato walaac rasmi ah oo ayada danaheeda gaarka ah kuwaasi oo aysan uga qaybgelaynin shirka wakhtigan sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodka nabadeed ee dalka koonfurta suudaan ay caqabado badan ku horgudban yihiin taasi oo keeni karta xataa in xaaladda ay kasii darayso david sharorer oo isagu ah u qaybsanaha qaramada midoobey gaarka ah ee arrimaha suudaanta koonfureed ayaa waxa uu sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada juba ee caasimada suudaan talaadadii in tallaabo deg deg ah in la qaado ay muhiim tahay si wadaxaajoodka loogu soo celiya dhabahoodii golaha wasiirada ayaa si toos aan ahayn u kulmayo dadka waxa ay rabaan ayuu yiri wadankaasi suudaanta koonfureed inay arkaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo kulmaya wadaxaajoodana yeelanaya golaha guud ee kumeel gaarka ah ee sharci dejiyaasha wadankaasina waxaa la filayaa in la dhiso waxaa jirta ayuu yiri sharciyo muhiim ah oo in la meel mariyo u baahan iyo dastuurka kuwaas oo ayaguwaa la dibdhigay madaxa qaramada midoobey dhowaantan waxa uu dib ugu laabtay magaalada juba isagaoo ka tegay new york markaasi oo golaha guud ee qaramada midoobey uu kala hadlay xaalada koonfurta suudaan waxa uuna sheegay in ciidamada milatariga ee la rabay in la tababaro lana mideeyo wakhtigan ee rajadooda dhuntay iyadoo qaarkoodna ay bilaabeen inay ka baxaan xarumaha ciidamada lagu tababaro ee wadankaasi
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo warkii dunida inoo akhrinaysay
baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa horyaallo hindiso sharciyeedka dhismaha hay-adda aqoonsiga iyo sidoo kale diiwaangelinta dadweynaha oo ay usoo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo maraya wakhtigan akhrintii labaad ee golaha ay ku sameynayaan sharcigan ayaa tilmaamaya dhismaha hay-adda iyo sidoo kaleeto shaqooyinka ay qabanayso oo ay ka mid yihiin ururinta xogaha dadka ee la xiriira diiwaangelinta taasi oo lagu ogaanayo macluumaadka qofka iyo waxa uu qabto iyo halka uu degan yahay xeeldheerayaasha dhinaca ammaanka ayaa iyaguna waxa ay su-aalo geliyeen sida loo ilaalin karo xogta dadweynaha oo haddii ay baxsato halis dhinaca ammaanka ah ku keeni karta dadka haddaba cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warbixintan inoo haya hindise sharciyeedkan ayaa noqon doona mid aqoonsi siinaya shacabka iyadoo lagu caddayn doono qofka soomaaliga ah iyo midka aan soomaaliga ahayn iyo dhismaha hay-ad madax bannaan oo qaban doonta howlaha la xiriira sharcigan xildhibaan cabdi cali xasan oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa faahfaahinaya waxa uu yahay sharcigan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay u soo gudbisay
hindis sharciyeedkan ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibheshiinta wuxuu ku saabsan yahay hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed waxaa og tahay in dalkan uu ku jiro soddon sano oo burbur ah kaabayaashii dhaqaale intooda badan ay burbureen oo ay ugu muhiimsan tahay shaqadii ay qaban jirtay dowladda hoose waxaa og tahay ugu yaraan aniga wakhtigaygii markaan bilaabayo iskuolka qofka waxaa la weydiin jiray dhowr warqadood muhiim u ah inuu qofkaan soomaaliya ah caddaynayo warqadda dhalashada oo caddaynayso meesha uu ku dhashay warqadda sugnaanta hay-addan marka waxaa loogu talagalay inay qabato shaqada waana hay-ad qaran waa hay-ad madax bannaan ujeeddada ugu weyn haddaan soo koobo tan koowaad in qof walba oo soomaaliyeed uu yeesho sumad wax la dhaho xoolahan ku naqaanay in sumad loo yeelo cid walba xoolaheeda ay sumad gooni u yeeshaan ujeedadu mar walba waxay tahay si lagu kala garto in qof walba la siiyo sumad taasoo ah mid number ah wadamada reer galbeedkao dhan intooda badan ay leeyihiin qofka in la siiyo wadamada qaarkood koo iyo toban wadamada qaarkood labiyo toban oo loola jeedo shan number oo ah qofka gooni u ah iyo nambarada kale oo ah maalinkuu dhashay bishuu dhashay iyo sanadka oo laisku daray taas marka waxay suuro gelinaysaa qof walboo soomaaliyeed oo dalkan ku nool inuu helo horta sumad lagu garto ama qof kasta oo ajnabi ah oo dalkan ka shaqaysta ama qaxooti isku dhiibay oo dalkan qaxootinimo ku jooga inuu yeesho sumad sumadaasoo cadaynaysa qofkan muwaadina horta marka hore mise ma ah waxay caddaynaysaa haddana inay si sahlan dalku uu ku yeesho sumadada qof walba uu leeyahay waxay kaloo ay suuro gelinaysaa inay isku xirto hay-adaha kala duwan ee dowladda haddii shaksi walba meesha uu joogo lagu ogyahay oo magaciisa iyo magaca hooyadii iyo qoyska uu ka tirsan yahay la caddeeyo magaalada uu ku nool yahay iyo waxa uu qabto wuxuu kaloo suuro gelinayaa in dalka uu helo kayd bulsho oo sanad walba suuro gelinaysa kaydka haddii dalkaa qof cusuba uu dhasho uu ku biiro dalkaa haddii qof uu ka dhintana kaydkaa uu noqdo meesha laga saarayo inuu marka yeesho database ama meel ay ku kaydsan yihiin muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta heno degan dalka xildhibaanaad farxiyo muumin oo iyadana ka mid a golaha shacabka ee soomaaliya ayaa qabta in mar hore loo baahnaa in la dhiso hay-ad diiwaangelisa dadweynaha iyadoo tilmaantay in wax weyn ay dalka kusoo kordhin doonto in la dhiso hay-ad diiwaangelisa siisana dadka soomaaliyeed aqoonsi lagu aqoonsado ani waxay ila tahay inay tahay midda mid ugu wanaagsan habbooneydna runtii mar hore in la dhiso laakiin hadda uun xaalad loo baahan yahay ay tahay waxaa loogaga faa'iidi karaa dhowr waxyaalood oo muhiim u ah dalkeena oo ka mid ah amnigaoo kaleeto in la ogyahay qofka dariiqa maraayo wuxuu yahay meeshuu ku dhashay meeshii loo raaco oo amniga ah amniga laftarkiisa waxa soo hoosgeli karo qofkan dhaqaalaha uu ku nool yahay iyo waxa uu ku nool yahay intay ka imaanaysaa in la ogaado waxaan wada ognahay adduunka dhan in la wada qabo maxaa la dhahaa social security number ay wada leeyihiin ummadda dhan oo haddii la wada geliyo ama shan number ah oo qofka dhalashadeedii iyo nambaro kaleeto israacaayo oo adduunka dhan uu wada leeyahay taasna waxay qayb ka qaadan kartaa xataa diiwaangelinta dadkeena halkee la egyihiin qofkan xaguu ku nool yahay yaa dhashay yaa dhintay marka ani waxay iila muuqataa hay-addan inay tahay hay-ad u baahan dalkeena wax badanna kusoo kordhi doonto xeeldheerayaasha dhinaca ammaanka ayaa su-aal gelinaya kalsoonida lagu qabi karo ilaalinta xogta dadweynaha ee la uruuriyey taas oo haddii ay baxsato khatar dhinaca ammaanka ah u horseedi karta dadka cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in muwaadiniinta xog laga hayo laakiin taas ay kasii muhiimsan tahay ilaalinta xuquuqda macluumaadka qofka iyo cidda xafidaysa waa muhiim in xog laga hayo qofka muwaadinka ama qof kastoo wadanka jooga laakiin in laga hayo waxaa ka muhiimsan ilaalinta xuquuqda xogtu ay leedahay oo waxa la yidhaha data protection iyo oo ah ilaalinta xogtaas iyo xogtan cidda xafidaysa intaan hadda ognahay soomaaliya dhowr jeer ayaa xog la aruursheeyo balaha bulshada soo gashay hay-adda nabad sugiddaa sir ka fakatay oo badan ayaan arkay social media ku jirta beli lasoo dhaafay hadda kahor markii public registrationka la sameynayay dhowr sano kahor labada kun iyo afar iyo tobankii saddex iyo tobankii iyo shan iyo tobankii waxaan xasuustaa in daytadaasu ay taale waddan kale oo ajanabi ah oo soomaaliya dibadda ka ah dhib ma lahan oo waddan kale waa hayn karaa haddii lagu heshiiyo laakiin waxaasoo dhan waxa uu ka muhiimsan khatarta ay leedahay haddii xogtaasi ay baxdo ama ay gacanta u gasho dadka sida shabaabka oo kale waxaan ognahay odayaashii iyo dadkii guddiga ergooyinkii labadii kun iyo lix iyo tobankii doorashada ka qayb galay iyo odayaashii xulayay xildhibaanada ee xogtoodii gudubtay oo shabaabka u tageen sida ay maaragtay naftoodii dad badana la laayay kuwana waddanka ka carareen marka khatar aada u weyn oo aan runtii loo barbar dhigi karin ama loo babac dhigi karin ayaa aya ayaa kasoo fool leh haddii waddanka oo xogtiisa ammaankiisa iyo isku hadlayntiisa iyo aruursanaantiisu ay sidaa tahay haddii xogta ummadda soomaaliyeed la aruursho aad iyo aadaan uga cabsi qabaa inay gacanta u gasho taana isleeyahay way way u gelaysaa marka waxaan dhihi lahay xogtu xaquuqdeeda marka hore hala hala ilaaliyo intaan xogtii la raadin golaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa dhowaan go-aan ka gaari doona sharcigan lagu dhisayo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee u soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda
dalka soomaaliya ku dhowaad boqol ruux ayaa u dhimatay xanuunka covid sagaal iyo toban in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo qofna wuu asiibay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya xanuunkan ayaa caalamka si guud a u saameeyey waxayna dalal badan weli la tacaalayaan sidii loo xakamayn lahaa xilli wadamada qaar uu kor u kacayo kiisaska maalinlaha ee lasoo warinayo soomaaliya waxa uu xanuunka covid sagaal iyo toban soo gaaray xilli uu dalka kasoo kabanayo colaado sokeeye dowladdana ay la tacaalayso marxalado adag haddaba sidee looga jawaabay in covid sagaal iyo toban laga xakameeyo guud ahaan dalka dadaalada dowladda ay bixinaysana maxaa laga baran karay daraasaad arrimahaasi ku saabsan ayaa lagu soo bandhigay caasimadda soomaaliya waxaa ka qayb galay oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o e-da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow cilmibaaristan lagu soo bandhigay magaalada muqdisho ayaa ku saabsanayd sidii soomaaliya ay uga jawaabtay la tacaalista xanuunka covid sagaaliyo toban iyo sidii guud ahaanba loo maareeyay deeqihii loogu talagalay in loo adeegsado xakamaynta faafitaanka xanuunka uu sababo cudurdhaliyaha fayraska korona munaasabad lagu soo bandhigayo cilmi baaristan ee uu sameeyey maxadka daraasaadka somaali public agenda ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoon-yahano cilmibaarayaal soomaaliyeed iyo matalayaal ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee dalka mahad waa suga oo ah madaxa maxadka s b a oo daraasadan soo bandhigay ayaa v o a u sheegay sababaha keenay in cilmi baaris lagu sameeyo hanaankii soomaaliya ay uga jawaabtay la tacaalista xanuunkan
daraasadan ujeedkaan u samayna waxay ahayd inaan fahamno coronavirus sida loo maareeyey dowladda coronavirus sida ay ula falgashay go-aanadii ay qaadatay siday u fuleen responsiga inta uu la ekaa sida loo daadajiyey baaritaanka inta la sameeyey inta la baaro iyo sida soomaalida ee loo mobilis gareeyey siay maarata marka siyaabo kale waxyaabo kala duwan oo la xiriiro coronavirus si gaar ugama aanan hadlin saamaynta uu yeeshay laakiin sida loo maareeyey gaar ahaan hay-adaha kala duwan ee dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ilaa ay heer degmo sida dadaaladii socday ayaan ku dul istaagnay falanqayn dhinacyo kala duwan aan ku samaynay inkastoo weli dalka uu ka jiro xanuunka covid sagaal iyo toban meelo ka mid ah soomaaliyana laga soo warinayo kiisas cusub haddana qaar ka mida aqoon-yahanada ayaa qaba in loo baahan yahay in kor loo qaado wacyigelinta sidoo kalena waxa ay soo jeedinayaan in biyo nadiif ah la gaarsiiyo meelaha dadka qaar ay ku nool yihiin sida kuwa nugul ee aan awoodin inay iibsadaan biyaha oo ay ugu horeeyaan barakacayaasha sida ay qabto aslic ismaaciil ducaale oo ka mid ahayd aqoon-yahankii madasha daraasadda lagu soo bandhigaya joogtay marka aad taleefanada la furo markii la yidhaaho covid ereyga ku xiga waxa waaye biyo nadiif ah oo soconayo soddon sekente ku faraxalo yaa awoodi karo soomaaliya waaye su-aasha meesha taalo ka hortagaa horta loo baahan yahay wax walbo preventionka wax walbo qayb weyn ka qaato marka annaga soomaali haddaan nahay yaa awoodi kara waaye biyo nadiifa oo inay gacmaha ku dhaqdaan soddon sekend soconayo oo heli karaan handwashkii loogu talagalay yaa heli karo marka in bulshada laga wacyigeliyo waxaa ka horeysa horta in ayaga baahidooda la daboolo bulshada baahideeda haddaan la daboolin wax kastoo ka hortaga iyo wax kastoo aad ka hadashid micnama u samaynayso because ayaga baahidii haysayaa ka horeyso marka waxaan ku talin lahaa in bulshada biyaha lacagta badan oo looga gado oo magaaladan xamar khaasatan laga raqiisiiyo oo raqiis lagu siiyo iyo in loo sameeyo eriyooyin loo zoning loo sameeyo dadka ka bixi karo intaas dadka aan ka bixi karin ilaa heerka ugu hooseeya oo ah dadka joogo qaxootiyada i d bska inay biyo oo lacag la-aana ay helaan madaxda ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya ayaa qaba in wax wanaagsan ay tahay in la sameeyo daraasado ku saabsan dhinacyo kala duwan oo ka mid ah adeegyada dowladda dadka ay ku soo celiso dhinaca kalena waxay arrin wanaagsan oo bogaadin leh ay ku sheegeen daraasadan laga sameeyey xanuunka covid nteen iyo sida dowladda soomaaliya ay uga jawaabtay sida uu ku waramayo cismaan muxiidiin shaatax oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya waa wax aad noogu cusbaa sidii loola tacaalayana runtii ma ahayn wax qorsho ka degsanaa hadba waxay ahayd sidii markaas wax loo qaban karo in loo qabto balse warbixinta noocan oo kalea waxay gacan naga siinaysaa ama kaga faa'idaysan karnaa haddii dhibaata noocan oo kalea ee birid dalka ku timaado in sida loo wajihi doono la garan karo maxaa yeelay tan ayaa na caawi doonto iyo warbixinada kale oo imaan doono in wixii laga bartay iyo caqabadihii lala kulmay wax laga ogaado oo la qoro runtii u tahay faa'iido howlaha dambe oo la qaban doono cilmibaarayaashii soo bandhigay daraasadda laga sameeya coronavirus iyo sidii dowladda soomaaliya ay uga jawaabtay ayaa warbixintooda ku soo taray talabixin gaar ah waxaana ay soo jeediyeen inay muhiim tahay in dowladda ay si gaara u tayayso adeegyo muhiima oo ay bulshada u baahan yihiin aad ayuu u mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho
guud ahaan dalka maraykanka markii uu saameeyey xanuunka covid nnteenka waxaa dowladda maraykanka ay siisay ganacsatada yaryar dhaqaalo ay dib ugu soo kaban karaan maadaama xanuunka uu saameyn xoogan ku yeeshay ganacsigii haddaba sidee ayay dadka laga tirada badan yahay amaba kuwa qaxootiga ku ah dalkan gaar ahaana gobolka ohio oo soomaalidu ay gobolka labaad ay degan tahay ee tahay ay uga faa'iidaysteen dhaqaalahaasi ubax cali dhuux waxa ay leedahay ganacsi yaryar oo dhowr weji ah magaalada colombos ayayna degan tahay qadka telefoonka ee colombos ayayna iigu waramaysay sahro ganacsiga naga soomaaliyeed magaaladan colombosaan joogno wuxuu ku yeeshay saaad u ogtahay soomaalida waxay ganacsadaan businessyo oo ku saabsan iskumaasho ama bulsho badan ay meeshaas joogi karto mar walba for example haddaan kaaga soo qaado maqaayadahoo kale aada buu saameeyey maqaayadaha waa meel laisku imaado xarunta cayaalka lagu hayo caruurta lagu hayo xarunta dadka waayada lagu hayo non medical transportation oo loo yaqaano ama gaadiidka dadka daktarada geeyo taraagyada way iska badan yihiin oo dhugtad ogtahay dugsiyada soomaalida aada u badan yihiin dukaamada oo mataqaanaa dharka lagu gado dukaanka noocool ba ahaade marka businesyadii o dhan ba waxay yihiinba meel oo meel bulsho a dadka isku imaanayaan marka aada buu u saameeyey maadaama meelidin la xiray beginninkii waxay ku qasban yihiin inay mataqaanaa sharci raacaan oo meelay xiraan marka businesyadii aada buu mataqaana u saameeyey oo businesyada dhulkay wada galeen waa tahay marka waxaa jirta in lacago dowladda maraykanka ee ganacsiga yaryarka ah si dadka aysan u dhumin ay siinaysa marka ganacsigaasi dhaqaalihii la siiyey waxma ka tare waxma u taraysa soomaalida
marka hooleysa beginninki horta cudurkan maash dhamaadkeedu bilaabmay businessyadan waxaa la xiray dhamaadkii march marka maadaama la xiray lacagtan qof lacag soo gelaysa mala aduun bay lacag kaa baxaysay say u badnaayeen businesyada maadaamay xirnaayeen marka lacagtan dowladdana siisay wayna caawisay oo ma dhaha karan waxna ma caawino dee hadda waad ogtaa business dib bay u furmeen wayna caawiso lacagta laakiin lacag aada u tiro badan oo maaha loogu talagalay inay mataqaanaa businesskaada o dhan wixii kaa lumay kuusoo celinaysa maaha waa lacag yara loogu talagalay markaad meesha furtid inaad xoogaha shaqaalahaada kusoo ceshin kartid xoogaha yar kelidii wax iskaga sii bixin kartid wax camal ayna siiyeen aad bay noo caawisay sina nooma caawino wixii naga lumay wax noo soo celinayo malaha laakiin alxamdulilah oo hadda sida ani ogahay aniga anin baa iska hadli karo wax weyn wema noo qaban laakiin
waa tahay marka hadda haddii covid nneteen-ka la xaqiijiyo in ohio meelihii ugu darnaaya aheedee dib loo furi karo ganacsiga ama dib loogu noqon karo dadka ganacsiga yaryarka ah haystay ma dhaawac weynaa gaaraa laleeyahay mase waa waxay kasoo kaban karaan muddada uu xiran yahay ganacsigooda ganacsiyada baa yaraa qaar horta waa soo noqdeen oo way isku furiyiin hadda dib baa loo furay kuwii oo furi jirin ama lacagta hayn khasaare khasaare culus ku dhacdayna ma furinin badanaa maqaayadaha u badan laakiin inta soomaalida hadda aan ogahay ma u malaynayo maqaayad soomaali ama ganacsi soomaali oo tiro badan oo xirno laakiin sidaa ogaha maqlay dhowr baa la xiray ganacsi oo dhaqaalaha daraadiis loo xiray marka laakiin sida u badan yihiin isaan ani intaan ogahay oo magaaladan deganaca baa deganahay
taasi waxay ahayd ubax cali dhuux oo ah ganacsato leh ganacsi kala gedisan oo degan colombos khadka telefoonka ee gobolkaasi ayayna iigu warantay
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dowladda netherland ayaa dadka ugu baaqday in muddo saddex toddobaad ah ay sameeyaan taxadar weyn oo ku aadan faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban go-aanka ayaa soo baxay kadib markii ay xakameyn weyday dowladda netherland faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban warkan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil tallaabooyinka cusub ayaa ka hirgalay dalkaasi holan waxaanay dowladdu ugu baaqday inay dadku taxadirkaasi wadaan saddexda toddobaad ee soo socda wasiirka caafimaadka ee holan huyo deyong ayaa sheegay inay dadaal weyn ugu jiraan xakamaynta xanuunka laakiin ay xaaladdu marba marka ka dambaysa kasii darayso dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka holan mark ruti ayaa isaguna muuqbaahiyayaasha dalka kala hadlay bulshada waxaanu sheegay in saddexda magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi oo kale ah amsterdam rotterdam iyo the heg xaaladoodu ay meel adag marayso loona baahan yahay in si deg deg ah wax looga qabto dalka netherland marnaba ma uu qaadin tallaabooyinka adag ee xanuunka lagu xakamaynayo sida dalalka dariska la ah ee jarmalka iyo beljamka haddaba halkee ayay maraysaa xaaladdu waxaan weydiiyey cali cabdi waare oo ah guddoomiyaha dalalka ururka soomaaliyeed ee dalka holland magaceedana la yidhaahdo efsan prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha wadanka holland iyo wasiirka caafimaadku waxay qabteen runtii press conferency wada jir ah oo ku saabsanaa arinta cudurka covid nneteen oo usbuucyadii lasoo dhaafay gaar ahaan maalmihii u dambeeyey aada iyo aada runtii sare ugu sii kacayay taasoo cadeyneysay in usbuucii lasoo dhaafay dadka uu ku dhacay cudurkan tiradoodu ay gaartay in ku dhow labaatan kun sagaaliyo toban kun saddex boqol iyo lix iyo labaatan oo ah tiro ku dhow labaatan kun oo qof sidoo kale dadka lala dhigay cusbitaalka oo cudurkan uu haleelay iyaguna ay noqdeen laba boqol iyo afar iyo afartan dadka dhintayna boqol iyo labo halka usbuucii ka horeeyey oo dadka uu haleelay cudurkan ay runtii afariyo toban kun ahaayeen dowladda ama prime ministerka iyo wasiirka caafimaadka runtii waxay sheegeen in laga bilaabo maanta tan ay hirgeli doonaan xeerar iyo tallaabooyin ay dowladdu qaadayso oo lagaga hortagayo cudurkan faafintiisa ama lagu yaraynayo xeerarkaas oo runtii taabanaya nolosha dadka hadday noqon lahayd dadka guryaha hadday noqon lahayd guriga banaankiisa hadday noqon lahayd ganacsiga raacitaanka gaadiidka dadweynaha shaqada meelaha lagu ciyaaro iskoolada iyo dhammaan nolosha wadankao dhan jaariyadda soomaalida ee dalka holland ayaa dhammaanba waddanka teedsan iyadoo ay holland ka mid tahay dalalka yurub ee dadka muhaajiriinta ah xataa la dejiya tuulooyinka iyo degmooyinka ay dadka ajaanabigii ku yaryihiin mar kale cali cabdiwaare ayaa iga warramay guud ahaanba jaaliyadda soomaalida iyo dadaalka ay wadaan sidii ay isu ilaalin lahaayeen walaal annaga gaar ahaan jaaliyadda soomaalida wadanka holland runtii wadanka holland waxaa degan jaaliyad soomaaliyeed oo aada u ballaaran oo ilaa iyo afartan kun oo qof ah inkastoo ay wadanka guud ahaan degan yihiin oo magaalo kasta ay degan yihiin waana dad runtii aad iyo aad isaga warqaba dalada guud oo anigu runtii aan gudoomiyaha ka ahay ee ifsan anagoo la shaqeynayna runtii ururada lokaalka ah iyo dadka soomaaliyeed ee firfircoon mar walba waxaan isku daynaa in dadka soomaalida ah runtii la wacigeliyo wixii cusub haday noqon laheyd sharciyada wadanka iyo haday noqon laheyd wixii wadanka kusoo kordha in mar walba dadka loo sheego gaar ahaan runtii arintan covid oo sanadkan socotay si xoog leh ayaa dadka runtii loo wacyigeliyey haday noqon lahayd dowladu mar walba in macluumaadka ay keento sharciyada iyo xeerarkii tilmaamaha dowladda iyo haddii ay noqon lahayd iska warqabka dadka laftigooda wadamo badan oo ku yaala yurub oo ingiriiska iyo faransiisku ay kow ka yihiin ayaa toddobaadyadii u dambeeyey soo rogay xayiraado cusub oo lagula tacaalaya xanuunka covid waxaana muuqda saameynta ay xayiraadahaasi ku yeesheen isosocodka bulshada iyo ganacsiyada britain waxaa laga cabsi qabaa in si buuxda loo geliyo bando sidii bilihii febraayo iyo maarj ee sanadkan labada kun iyo labaatanka aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada london markanna dhinacii heesaha
guud ahaanba dhegaystayaal idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab dhinaca farsamada waxaa isku soo dabariday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo